The voice of America. VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen talaado ah oo bisha jannaayana ay tahay toddobiyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamka oo ka digay macluul mar kale ka dillaacda soomaaliya xilli weli qoysaska ay abaaruhu saameeyeen ay halis ku jiraan
waxa aad iga naxiya dadka aad u jilicsan oo hooyada uur kale oo tabcaanka iyo ilmaha shanta sano ka yar iyo qofka waayeelka aan daryeel caafimaad iyo duuni midna haysan aad bayn uga yaabiyeen mawaaqa nafaqadaro waanu ka helay hooyada uur kale iyo hooyada nuugta iyo carruurta yaryarka oo shubanku weliba dilayn oo xanuunaa ku jira lamuuniya jira hargaba xanuuno qandhaa oo khatara baa ku jira xisbiyada siyaasadda somalilan oo sheegay in ay isku raaceen in dib loo dhigo doorashada madaxtinimo muddo lix bilood ah warbixin ayaannu idinkugu haynaa suurtagal maaha imanka doorashada inu dhacde lix bilood doorashada dib ha loo dhigo aynu xuquuqdna iyo xooggana saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena marka intaasaan isku raacnay insha allah wada seexnay wax dambe oo laga murmuri karaa ma jirto
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
hay-adaha bini'aadanimo ee soomaaliya ayaa raadinaya lacag dhan siddeed boqol lixdan iyo afar milyan oo dollar oo ay gaarsiinayaan saddex dhibic sagaal milyan oo qof oo u baahan badbaadin iyo gargaaro bini'aadanimo gudaha waddanka soomaaliya waxaa warkan lagu sheegay qorshaha gargaarada bini'aadanimo ee soomaaliya ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka oo maanta lagu daafuray magaalada muqdisho iyada oo bulshada caalamkana loogu baaqay inay taageeraan howlgallada iyo baahida aadanimo ee deg dega ah isku duwaha xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimo ee soomaaliya peter de clerk ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha aadanimo ay tahay mid ku adag malaayiin qof oo soomaali ah islamarkaasina ay wajahayaan in tirada dadku ay sii kordhayaan badankoodnu ay halis ugu jiraan in xaaladoodu ay sii xumaato una gudubto macluul waxaa war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in shan milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaaro aadanimo kuwaasoo saddex boqol iyo labaatan kun oo caruura oo da-doodu ay ka yar tahay shanta sano ay haysato nafaqa darro una baahan yihiin gargaaro deg deg ah halka konton kun oo kale oo caruur ahna ay haysato nafaqa darro xoogan oo ka dhigan in ay u nuglaadeen dhammaanba qaybaha kale ay kasii nugul yihiin ciidamada amisom ayaa sheegay in ay ka qowmaneynayaan shil uu ku lug yeeshay mid ka mid ah baabuurtooda oo ay ku dhinteen dad shacab ah waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay amisom shilka ayaa ka dhashay baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo baabuur amisom oo isku dhacay waxa ay amisom sheegtay in shilkaasi uu dhaliyey dhimashada afar qof iyo dhaawaca afar iyo toban kale amisom waxa ay sidoo kale sheegtay in iyada oo kaashanaysa hay-adaha dowladda federaalka ah ay baaritaan ku samayn doonto dhacdadan ayna akhbaar dheeri ah ay soo gudbin doonto ra-iisul wasaaraha dalka turkiga bin cali yildirim ayaa waxa uu xaqiijiyey talaadada maanta ah in la xiray ninkii dableyda ahaa ee dilay soddon iyo sagaalka qof markii la weeraray goob lagu caweeyey oo ku taala magaalada istanbul yildrim ayaa waxa uu ugu yeeray falkan inuu ahaa mid argagixiso wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in shaaca laga qaado kuwii ka dambeeyey warbaahinta dalka turkiga ayaa goor sii horreysay waxa ay ku sii daayeen warbixinadooda cabdulqaadir mashariif boof oo isagu ah qofka looga shakisan yahay inuu falkan ka dambeeyey eedeysanaha kaas oo ay sheegeen in isniintii shalay laga soo qabtay duleedka magaalada istanbul guddoomiyaha istanbul vazib sahiin ayaa waxa uu sheegay isna in maanta sawirada farihiisa la helay qofkan falka geystay loo badinayo inuu yahay eeday sanahan la hayo wuxuuna sheegay inuu yahay nin ka soo jeeda usbakistan dhalasho ahaan ninkana uu sheegay inuu tababar ku soo qaatay dalka afghanistan iyadoo la aaminsan yahay inuu turkiga yimid bishii janaayo ee sanadkii labadii kun iyo lixiyo tobankii guddoomiyaha ayaa wuxuu intaasi ku daray in qofka weerarkaasi geystay ee iska caddahay inuu isagu yahay sida loo maleynayo falkan isagoo huwan uu sameeyey magaca isis habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa ku baaqay in loo fidiyo lacag dhan sideed boqol lixdan iyo afar malyan oo dollar oo gargaara oo wax looga qabto baahida haysata dad ku dhow afar malyan oo qof oo soomaaliya ku sugan hay-adaha ayaa baaqan waxa ay kaga dhawaaqeen magaalada muqdisho shir ay kasoo qayb galeen madaxda soomaaliya oo uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka iyo hay-adaha caalamiga warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle hay-adaha bini-aadamnimada ee ka howlgala soomaaliya ayaa maanta muqdisho kaga dhawaaqay baahi loo qabo lacag gaaraysa sideed boqol lixdan iyo afar milyan si wax loogu qabto dad gaaraya saddex dhibic sagaal milyan qorshaha waxqabadka bini-aadamnimada ee soomaaliya ayaa maanta lagu dahfuray magaalada muqdisho iyadoo kulanka ay kasoo qayb galeen hay-adaha arrimaha bini-aadamnimada xafiisyada qaramada midoobey iyo madax ka socota dowladda soomaaliya hogaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya peter dekelerg iskuduwaha arrimaha bini-aadamnimada qaramada midobe u qaabilsan soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka sheegay inay sii kordhaysa baahiyaha dadka u baahan gargaarka deg dega ah soomaaliya xilligan ay ka jirto xaalad cakirnaan ah The situation in Somalia is worse than it was when we convened to launch the 2016 humanitarian response plan. FSNAU indicates that we have crossed the 5 million threshold for the number of people in need of humanitarian assistance.
xaaladda soomaaliya waa ay kasii dartay waxaana ay ahayd sanadkii labada kun lix iyo tobankii markii aan bilownay ka jawaabidda howlaha gargaarka bini'aadanimo f s n u waxay tilmaamtay in laga yaabo in tirada dadka gargaarka bini'aadanimo u baahan ee soomaaliya ay kor u dhaafto shan milyan oo ruux in ka badan nus milyuun qof ayaa ku jiro xaalad adag oo deg deg ah in ka badan saddex boqol iyo labaatan kun oo caruur ah oo ay haysato macluul ayaa u baahan nafaqo deg deg ah oo ay ku jiraan in ka badan konton kun oo caruur ah oo si dhaqso ah ugu baahan daryeel caafimaad oo nafbadbaadin ah waa inaanan hilmaamin markii aan ku dhawaaqi jirnay abaartii soomaaliya ee sanadkii labada kun koob iyo tobankii bishii juulaay in ku dhowaad kalabar dadkii ku dhintay abaaraha oo gaarayay laba boqol iyo lixdan kun ay geeriyoodeen intii aanu wadnay qayladhaanta marka innaga oo daawanayno waa inaysan mar kale taasi dhicin ama sheekh cusmaan jawaari oo qayb ka ahaa daafurka waxqabadka bini-aadanimo ee soomaaliya ee sanadka laba kun toddobiyo toban ayaa xusay inay jirto baahiyo ay soo tabinayaan hay-adaha bini-aadamnimo iyo hay-adaha dowladda soomaaliya The 2017 Humanitarian Response Plan for Somalia was developed through a consultative and collaborative process by the United Nations-led humanitarian community and the ka jawaabidda xaaladaha bini'aadanimo ee soomaaliya ee sanadka labada kun toddoba iyo tobanka waxaa lagu horumariyey iyadoo loo sii marayo iskaashi iyo wadatashi ay hormuud ka tahay guddiga arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobe dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulada federaaliga ah waxaan fahansanahay in ka jawaab celinta arrimaha bini'aadanimo ee sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka in iyadoo lagu salaynayo maskaxdana lagu hayo baaxadda abaarta in lagula tacaali doono barnaamijyo ka tarjamaya saameynta abaaraha maanta waxaan jeclahay inaan aqoonsado dadaalada dhammaan kuwa ka qayb qaatay habeynta iyo iskudubaridka howshan waxaana ilaah ka baryayaa inuu idinku guuleeyo shaqadan bilaabidda barnaamijkan waxa uu ku soo aaday xilli dalka ay abaaro ka jiraan taasoo aanan arkin tan iyo sanadkii labada kun koob iyo tobankii guddoomiye jawaari ayaa carabka ku adkeeyay ka go-naanshaha hawshan in wax laga qabto dowladda soomaaliya hubin doonto socodsiinta iyadoo tillaabana ay qaadeen hay-adaha dowladda sida uu sheegay kulankan ay maanta iskugu yimaadeen hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada xafiisyada qaramada midoobe safiiro diblomaasiyiin iyo dowladda soomaaliya ayaa ahaa mid lagu dhawaaqaya inay jirto xaalad adag oo xilligan abaaro ah soomaaliyana u baahan tahay gargaarka lacageed oo kor lagu xusay oo gaaraya sideed boqol lixdan iyo afar milyan oo wax lagu qabanayo dad tiradooda lagu sheegay saddex dhibic sagaal milyan oo soomaali ah cabdulqaadir okay v o a muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena cabdulqaadir okey meelaha abaartu ay sida weyn u saameysay ee soomaaliya ee macluusha ay aadka uga jirto ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka iyo dhulka gobolka sanaag gaar ahaan dhulka u dhexeeya maamulka puntland iyo somalilan ku dhowaad boqol qoys oo ay abaartu ay saameysay oo wata caruur nafaqadarre ee ka muuqato ayaa isugu aruuray goobo ku dhow degmada xingalool oo ka tirsan gobolka sanaag dadkaasi waxaa booqday koox ka mid ay ka mid ahayd seynab cabdi warsame oo ka howlgasha xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada xingalool waryaheena maxamed colaad xasan ayay uga warantay wixii ay soo aragtay waa dad meel ku urursan oo meel laysugu geeyey oo ho- dadkii xoolaha laga hayaamiyey qaarkoodna xoolihii ka dhammaadeen qaarna wixii d- marka ay dhaqdhaqaaqaya ay baabuur ku taraagiyeen oo ku qaadeen qofkoodii xoogga lahaana ay ku kaxayeen marka sawirada meeshaad ku soo aragtay maxay ahayd dadka maxay kaaga sheekeeyeen waxaa meeshaa jooga dad waayeela dad caruura hooyooyin uurlaya nuujisa dadkaas waa dad aada u tabaalaysan waa dad aan biyo haysan waa dad aan magaalo u dhoweyn waxaa een, waa dad xanuuna qabo xanuuna xanuunaha ka jira meesha xanuuno badan oo kala duduwan waa dad biyuhu biyaha xingalool iyo eryadaas waxaweye waa biyo adag waa meel fog baa biyaha looga keenaya waa biyo adag waxaweye biyuhu waa ku cidhiidh xagga nolosha waa ku cidhiidh iidaan uma haystaan iidaan la-aan iyo waxaa dad xoolo cuni jiray oo caana cabi jiray oo hilibkooda qalan jiray iidaan la-aanna way haystaa xanuunna waa haystay duruuf adag baa dadkaa haysay afar goobood baana maray afar goobood oo dad ku urursan yahay afarta gooboodna isku mid bay ahaayeen Eh, waxyaabihii kaa yaabiyey ama ugu naxdinta badnaa ee dadka ay kaaga sheekeeyeen maxaa ka mid ahaa waxaan maqlayna bergihii u dambeeyey wax dad baa isdilay dad baa maaragtay gaajo la dhintay wax nax- kaa nixiyood aragtay maaragtay ma, ma kuu sheegeen waxaa aada iga naxiya dadka aada u jilicsan oo hooyada uur kale oo tabcaanka iyo ilmaha shanta sano ka yar iyo qofka waayeelka aan daryeel caafimaad iyo dhuuni midna haysan aad bay nooga yaabiyeen oo xoolana haysan mana socon karaan waa dad maataa meelaha fogfog ma gaari karaan marka oo adeegu waa ka go-an yahay tuulana ma joogan meel baa la isugu soo daadguraya ay wada hoganayaan oo siibadu saa u qarinaysa waa dad duruuf adag ku ku dhacay ma- mawaag baana sidanay mawaaga nafaqadaro waanu ka helay hooyada uurkale hooyada nuujisa iyo carruurta yaryarkaa oo shubanku weliba dilayl xanuunaha ku jira lamuuniya xanuuna baa ku jira shubana xanuunaha ku jira hargaba xanuuno qandhaa oo khatara baa ku jira oo fureen qaarkood ku noqda qaarna malaariya ciidan kama baadhane dee malaariya u noqon kara marka duruuf adag baa dadka meelaha aan arkay ma- oo dhan ku haysatay waxaa kaloo iga yaabiyey ee anaga kaga faaidaysanaya niman qallalan oo geel la joogo geelnu qallalan yahay oo midba meel joogo oo xitaa aan meel ku urursanayn qof walba meel haraad iyo ku taqajirmay waa gartay dhulka aad ka sheekeynaysa ee dhibaatadaa ka jirto waa xagee eh, ma tuulooyinba ma- waa ma eryada xingalool qayb ka mida weli ma gaadhin abaabilka weli waa noo socdaa meelaanu gaadhin anigu markaa maalin baan ta- maanta aan baxay sagaashan qoys baan la kulmay sagaashan qoys oo inba meel taal inba meel oo muddo dheer isu jira tuulooyinka la iska abuuro yaryar weeye oo ku tiirsanaan jiray biyaha berkedaha biyuhu be- berkaduhu waa xoolahana ku tiirsanaan jiray berkaduhu waa faaruq qaar baa halkaa tuulooyinka qaaray qaarna banaan bay iska hoganayaan ee iska qooraho dhirtii haddanu dhir ma jirto ilaa abaara wadanka abaara ba-an baa wadanka ku dhistay dhirtii ka xaalif garowdaada banaanka iyo dhirta kala garanay bay iska hoganayaan aan gabaad lahayn suuli lahayn oo gabaad lahayn oo dabayl miidhana dabayl waxaan se anigu maantaa maray sagaashan qoys sagaashan qoys aanay ku jirin nimankan dacdaqaysan oo geela dabada ka wada oo, een, qoysas aan markaa la ururinayo dul loo xaadhiyay aanay ku jirin sagaal sagaashan qoys oo inba meel ku ku urursantahay baan anagu maantaa maray gruubka iyagaas waxaan noo siinay dawooyin waxay u baahnaayeen sida qandhajebinta iyo kuwa shubanada iyo kuwa qufaca iyo ayroonta hooyada uurka ee la siinayo waxaas mawaago aanu saan qolada na- nafaqadarrada aanu soo riboodgaraynin waxaasaan ula kulanay markaa saasaanu anaguna markaa ugu u dhexgallay oo manaa ugu daryeel daryeelkaasaan u fidinay meeshan aan kaaga sheekeynaysaa laba maamul bay u dhexaysaa ma- waana meel abaar bahaasanay ku dhacday waa een, waa dhulka laga hayaamay oo laga guuray hayaankii baaba hadda aan kula hadlayo hayaankii baa soconaya ma fahantay marka waa dadkaas waa laisu soo daadgurayey waxay la tahay biyana marde waa la siin jiray marmar waa loo dadka waa waa kaalmayn jiray runtii laakiin ilaahay baa baahida bixinaya de waxa loo keena laguma baahi bilo waa la siiyey dadka qaarkood waa loo gurmaday waa la siin jiray laakiin dadku gacantiisu ku dhargaaya ma aha dad waxaasoo ku baahi beelayo waxaan ugu baqayaa ilaahay baa horta ilaahay inuu ka saaro abaarta abaarta ilaahay inuu ka saaro dadkan ilaahay abaartan ka kor qaado ku bahar baraaxsatay oo khatarta aan weliga dunida soo marin odayaashii naga weynaa ay- aanay lagaba sheekeeyaana tahay waxaana ku baaqayaa dadka maatada ah, ee- ee- itaalka yar ee aan xoogga lahayn ee maatada ah, in maal- maamullada labada ducood naga jira iyo hay-adaha caalamiga ee daneeya iyo muslimiinta een, een, dadka u naxariista intuba soo ada iyo kuwa xuquuqul islaamka u doodaba ay soo caawinaan dadka waana ummadoo dhan baana meesha waa sifiir w- ummadoo dhan baaba sidaa u- u- u- u dhibaataysa waa laisku wada dhibaatoobida taasina waxa ay ahayd saynab cabdi warsame oo ka howlgasha xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada xeengalool waxay arrimaha abaaraha ay uga waramaysay waryaheena maxamed colaad xasan
waa tahay weli wararka la xiriira abaaraha ayaan ku guda jirnaya xisbiyada siyaasadda ee somalilan ayaa maanta go-aan ku gaaray in doorashada madaxtinimada dib loo dhigo muddo lix bilood ah dhibaatada abaaraha jirta dartood waxaana go-aankan ay u gudbiyeen guddiga doorashada go-aankan ayaa xisbiyadu waxa ay u gudbiyeen kulan maanta ay yeesheen guddiga doorashada kadib haddaba kulankaasi markii uu dhacay ayaa guddoomiyaasha xisbiyadu warbaahinta ay la hadleen waxaana warbixintan hargeysa kasoo diray wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye kulanka maanta oo ay ka qayb galeen xubnaha guddida doorashada iyo guddoomiyaasha saddexda xisbi ee waddani ucud iyo kulmiye ayaa dulucdiisu ahayd suurtagalnimada wakhtiga ay doorashada madaxtooyada somalilan ku qabsoomi karto taasoo aragtiyo kala duwan laga qabay muddooyinkii lasoo dhaafay walow kulamo horeo noocanihi ay dhex mareen dhinacyadan haddana kulanka maanta ayaa saddexda xisbi ay go'aamo ugu gudbiyeen guddida doorashada sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha xisbiga talada ee kulmiye muuse biixi cabdi waxaa noo yeedhay komishanka qaranka ee doorashooyinka saddexda guddoomiye waxaana inaga codsadeen arrintan abaaraha iyo doorashooyinka ee isku soo beegmay adag inaannu u soo jeedinno amaanu xisbiyadu ay keenaan soo jeedintooda iyo wixii ay ka qabaan saddex qodob baan u geynay ka koowaad waxaan isku waraacsanay dhammaantayo saddex xisbiba inay dalka ka jiraan abaar baahsanay dalka jirto oo ay iska hor imanayaan ama ay saameyn weyn ku leedahay wakhtigii doorashada loo qabtay ee ahayd seelaska maarj inay iska hor imanayaan abaarta hawsheeda iyo hawshii doorashadu labada xisbi ee mucaaridka iyo xisbiga kulmiye laba ra'yi bay u kala jeediyeen kulmiye wuxuu jeediyey in arrintaa xalinteeda iyo furdaaminteeda loo raaco hab sharci ah sharciga loo oo loo eego hase haatee labada xisbi ee ucudiyo wadani ayaa qaba aragtitaasi ka duwan waxaana guddoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe uu sheegay in abaarta dalka ka jirta lagu qiimeeyey tii ugu adkayd ee mandaqada geeska afrika soo marta muddo nus qarni ah isla markaana loo baahan yahay in dadka loo sameeyo goobo iyo xerooyin lagu quudiyo wuxuuna ka warbixiyey inta mowqifka xisbiyada mucaaridka u jiro aragtida xisbiga kulmiye ee la xidhiidha wakhtiga doorashadu qabsoomi karto annaguna kama fog waxaan leenahay un arrintaas suurtagal maaha imaka doorashadu dhacdee lix bilood doorashada dib ha loo dhigo aynu xuquuqna iyo xooggana saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena marka intaasaan isku raacnay insha allah u wada saxeexnay wax dambe oo laga murmuri karaa ma jirto guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa isna sheegay in muddada ku xusan go-aanka maanta ay u gudbiyeen guddida doorashadu ay tahay muddada ugu yar ee dib loogu dhigi karo doorashada madaxtooyada waxaanuu sheegay waxa rajadoodu tahay waxaana ka rajaynayaa in halkaasi uu noqdo xal inoogu noqdo soona afjaro ee, murankii ka jiray hawshaas ilaahayna waxaan ka baryayna inuu abaarta inaga soo jebiyo maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa hore u go'aamisay in doorashada madaxtooyada la qabto siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad ee sanadkan aynu ku jirno hase haatee waxaa muddooyinkii u dambeeyey taagnaa muran siyaasadeed oo ka aloosan suurtagalnimada doorashada in wakhtigaasi ay ku qabsoomi karto iyadoo ay jiraan abaaro baahay murankan siyaasadeed ayay ku kala aragti duwanaayeen xisbiyada guddida doorashada xukuumadda iyo dalalka somalilan ka taageera arrimaha doorashooyinku kuwaas oo ku kala dhegan labada mowqif ee kale ah in doorashadu wakhtigeeda aanay dhaafin iyo inaanay suurtagal ahayn wakhtigan guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa hore u sheegay in go-aanka ay maxkamadda sare ku go'aamisay wakhtiga doorashada la qabanaya uu yahay mid dabar ku ah xisbiya ahaanna aanay iyagu waxba ka bedeli karin guddida doorashada ayaan weli ka hadal go-aanka loo gudbiyey barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a maamulka culimmada iyo ehelada laba gabdhood oo fal faraxumeyn kufsi ah lagula kacay degmada galdogob ee maamulka puntland ayaa la tacaalaya in ay xal ka gaaraan arrinkan kadib markii ay muuqaalo iyo sawiro ay ka duubeen mid ka mid ah gabdhaha la faraxumeeyey oo ay la xanin u geysteen tacadiga lagu faafiyey baraha bulshada maamulka galdogob ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen shan ka mid ah raggaasi sharcigana lagu qaadi doono iyadoo dhibanayaasha dhaawacyada loo geystayna lagu dabiibayo mid ka mid ah cisbitaalka magaaladaasi haddaba wariyaheena sahre cabdi axmed oo la xiriirta ehelada dhinacyada dhacdadan ay qabsatay ayaa warbixintan inoo haysa falkan farax xumeynta ah waxa uu ahaa mid laba gabdhood oo mid walbaba si gooniya loogu geystay ay u geysteen dhallinyaro lix gaaraysa bishii diseembar bilowgeedii hase yeeshee midkood labada gabdhood ee dhibanaha ayay soo shaacbaxday xaaladdeeda markii lixdaasi dhallinyarada ah ee falkaasi u geystay ay ka duubeen muuqaallo iyadoo jirdillo ay u geysanayaan gabadfalkii kufsigana ay sidoo kale geysanayaan kadibna tooriyeen ay la dhacayaan ehelada culimmada iyo maamulka degmada oo arrinkani u istaagay markii hore ayaa isku dayay inay si hoose u xalliyaan taasoo keenta inaanan laga maqlin deegaanada kale ee soomaaliya duqa degmada galdogob xasan saalax ayaxle ayaa ii sheegay inay ku guulaysteen in dhallinyaradaasi ay gacanta ku soo dhigaan shan ka mida midkoodna ay weli ku raajoogaan dhacdada tani labadii bishii loo iyo tobnaad meelahaas ay dhacday laba gabdhood oo soomaaliyeed ahantay galdugo bay ku dhacday arrintaa markay dhacday gabdhuhu isla markiiba haddee isbitaallaa la geeyey wasaaradda haweenka ayaa la soo xiriiray annaguna waxaan galla baaritaankii aan baari lahayn nimankii dambiga falka gaashay iyagana gacantaan ku dhignay dowladdana raggan geystay falkan ayaa gacanta markii lagu soo dhigay kadib aanan la horkeenin muddadaasi bisha ah wax cadaalada amaba aan la xirin wuxuuse ii sheegay duqa degmada goldogob in guri ay ku hayaan halkaasi oo xabsi ahaan ay ciidamo dulgeeyeen oo lagu ilaalinayo waa guriga lagu hayaa waxa weeye qayb ka mid a qaybo ka mid a saldhigyada galdogob qayb ka mid a lagu hayaa wax guriga oo cid haysata male ciidan baa haya puntlandna ciidanka booliska iyo weliba ku xoojinay ciidan madaniya oo degmada ka shaqeeya intaasaa haysa waana gacantaana lagu hayaa maaha wax shacab haya waa garta marka sideed xaaladda u wajahaysaan hadda olready waa wajahnay annaga waxaan rabnaa inay cadaalad helaan gabdhuhu si aysan u dhicin kan iyo mid lamid aho dambana tallaabo adag laga qaado dembiga dadka dhibanahayaasha ah oo gabdhaha ka soo jeedeen waxay ku dhegsadeen inagoo u hoggaansan amarka dowladda haddana in sharciga diinta islaamka waxay ka qabta la mariyaan doonaynaa dowladdu iyadoo marka eegaysa meelo badan ama rabto shacabka wixii dhacay inay fududaadaan ee waxaan isku darnay qaybtaas maxkamadda laga qaybiyey inay hawshaas ku galaan sida ugu fiican waxaan usoo brintigaranay haystaan xeerka kufsiga baarlamaanka puntland ka ansixiyey wixii diintu ka qabto sida ugu adag in la waloojaha baan isku raacsanna labadii cishe ugu dambeysay waxaa arrinkan si weyn looga hadalhayaa baraha internetka waxaana mid ka mida muuqaalada internetka ee la iska arko ka hadashay mid ka mida dhibanayaasha dhacdadaasi foosha xun lagula kacay hooyadeed muuqaalkeedana la baahiyey waxa ay sheegtay in gabadheeda loo geystay jirdil dhaawacyo tooriyeena kufsi iyadoo miir la'na ay wiilashii u geysteen falkaasi faraxumeynta ay ka tageen hase yeeshee waxa ay sheegtay inay ku qanci lahayd in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey dhacdadaasi kagana bogsoon lahayd tacadigii soo gaaray gabadheeda si lamida taasi cabdiraxmaan xoos jibriil oo horey usoo noqday xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dowladda federaalk ee soomaaliya walaalana ay jibriil oo ka mida dhallinyaradaasi falka geystay ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa facebooka inuu ka xun yahay wixii dhacay markii uu arkay muuqaalada iyo sida ay wax u dhaceenna uu walaalihiisa gabdhaha iyo asaguba ay guddoonsadeen in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeya falkan uuna ka xun yahay in walaalkiis uu ka mid yahay eedeysanayaashaasi cabdixoosh jibriil maraan kula xiriiray khadka telefoonka wuxuu ii sheegay in falkani ay muhiim tahay in lagu daweeyo sharciga waxa uu ka qabo dhibanahana sidaasi oo kale lala tacaalo sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ah maamulaha jaamacadda bariga afrika ee garowe oo si dhow ula socday arrintaasi ayaa wuxuu ii sheegay in ay doonayaan in sharciga la hor keeno dhacdadan dacwadii ayaa socotay oo rag culimo ah iyo rag sharci yaqaano ah ilaa shan aqoon-yahan ayaa loo saaray oo maamulkii degmada iyo odayaashii dadkii oo dhan kalsoonidii la siiyey inay arrintaa go-aan ka soo saaraan marka ilaa iyo hadda ijraa'aadkii baa socda dhawaana waxaan rajeynaynaa xukunkii in lagu dhawaaqo haddii ilaa idmo ma garat batuule sheekh axmed gaballe waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayay iigu sheegtay in falkani loo dulqaadan karin waxaan aada iyo aada maaragtay jeclaha inaan ula qaybsado tiraanyo xanuun badan faamiligii iyo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan gabdhaha soomaaliyeed gabadha labadaa gabdhood dhibaatada loo geystay iyo mid kamid ah oo iyada lafteeda lagu soo bandhigay baraha internetka iyadii oo xaaladeeda ay si kala tahay runtii aada iyo aada ayay arrintaasu caloolxumo iyo tiiraanyo noogu reebtay adduunkana waa ka dhacdaa laakiin tan oo kale waa ka duwan tahay waana mid maaragtay runtii aada iyo aada looga siiyay inkastoo ficilkuuna ficil fiicanba sidiisaba uusan ahayn haddana waa sii kala maaragtay waa sii kala culus yahay marka waa meeshii ugu dambeysay sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhibaatadaas Eh, waxaan aad iyo aad usoo jeedinaynaa in arrintan ay ka fog tahay arrin lagu xaliyo dhaqan iyo qabiil waa arrin foolxumo ah waa arrin maaragtay aad iyo aad cawaaqibkeedu uu u xun yahay dhalinyaradana maaragtay eh, siinaysa ee cashar inay siisa la rabo oo ay kaga waantoobaan inay ku takrifalaan waxa ay doonaanna ay sameeyaan iyagoo oo ku tumanaya gabar walaashooda xuquuqdooda ee say doonaanna maaragtay u isticmaalayo oo jirkeedii muddo gelinaayo oo say doonaan yeelaayo sidaa daraaddeed wixii sharcigu qabo oo sharcigu uu ka qabo arrintaas waa in lagu qaadaa dhalinyaradaas labadan dhibana ee falkan loo geystay oo ah gabdho aad u da'yaryar ayaa waxaa ragga falkaasi u geystay oo ahaa lix nin oo isku mid a ay kaga qaateen sida la sheegay gudaha magaalada goldogob baabuur markaasi oo ay bannaanka geysteen islamarkaasina ay kula kaceen falkaasi tacadiga ee kufsiga iyo weliba jirdilka ay ka mid tahay waxaana inta badan markii arrintaasi ay soo baxday jiray baaqyo dadka soomaalida ah ay ku soo jeedinayaan in arrinkan aan mar dambe si hoose lagu dhammayn islamarkaasina sharciga lala tigsado ciddii ka dambeysay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaha v o e-da sahare cabdi axmed oo warbixintaasi inoogaga diyaarisay gabdho lagu kufsaday degmada galdogob ee maamulka puntland waa tahay nuurow haatanna warbixinadaasi bal iyo aan uga nasanno wararkaasi codka seenab cige iyo mid ka mid a heesahan caawa ugu talagalna dhegeystayaasha
naftaydan sasabayay haddaad noqotay sarey naftaydan sasabayay haddaad noqotay sarey honsaahanka kuu diray saddex iyo lix jeer kow saahanka kuu diray saddex iyo lix jeer kow jacaylkana siriyo cad aad ogtahay siduu yahay ragnaa ragnaa yahay isaga olmido jacaylkana siriyo cad aad ogtahay siduu yahay ragnaa ragnaa yahay isaga olmido kamaadhan siyaasadii sacaabaday rogrogayaan kamaadhan siyaasad sacaabaday rogrogayaan adna sugaa ku nushahay ku saxaaxan aasaqay sidaad yeeli doontaa adna sugaa ku nushahay ku saxaaxan aasaqay sidaad yeeli doontaa naftaydan saxayay haddaad noqotay sahlay naftaydan saxayay haddaad noqotay sahlay honsaahanka kuu diray sidded iyo hal madhan laba sahanka ku diray sideed iyo hal madan laba jacaylkana siriya cad adabka haysiduy ragna ragna yahay sagaal midab jacaylkana siriyo cad adabka haysiduy
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha inooga haray idaacaddeenna fiidnimo oo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo dooda gaabnayd ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo rogaal celis ah
hay-adaha bini-aadanimo ee soomaaliya ayaa raadinaya lacag dhan sideed boqol lixdan iyo afar milyan oo dollar oo la gaarsiinayo saddex dhibic sagaal milyan oo qof oo u baahan badbaado iyo gargaaro bini-aadanimo gudaha waddanka soomaaliya waxaa warkan lagu sheegay qorshaha gargaar bini-aadanimo ee soomaaliya ee sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka kaasoo maanta lagu dahfuray magaalada muqdisho iyadoo bulshada caalamkana loogu baaqay inay taageeraan howlgallada iyo baahida aadannimo ee degdega ah ee ka jirta soomaaliya isku duwaha xafiiska qaramada midoobay ee bini-aadanimo ee soomaaliya peter de clerk ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha aadannimo ay tahay mid aad u adag malaayiin qof oo soomaaliyana ku adag islamarkaasina ay wajahayaan in tirada dadku ay sii kordhayaan badankoodna ay halis ugu jiraan in xaaladoodu ay sii xumaato una gudubto macluul waxaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay in shan milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaaro aadannimo kuwaasoo saddex boqol iyo labaatan kun oo caruura oo ka mida oo da-doodu ay ka hooseyso shanta sano ay haysa nafaqadarro una baahan yihiin gargaar deg deg ah halka konton kun oo kale oo caruur ahna ay haysato nafaqadarro xoogan kana dhigan in ay u nuglaadeen dhammaanba qeybaha dadka markii la isku eego
ciidamada amisom ayaa sheegay in ay ka qoomameynayaan shil uu ku lug yeeshay mid ka mid ah baabuurtooda oo ay ku dhinteen dad shacab ah waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay amisom shilka ayaa ka dhashay baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo baabuur amisom oo isku dhacay warbixinno horudhac ah ayaa sheegaya in gaari caasi ah oo ay saarnaayeen rakaab uu isku dayay inuu dhinac dhaafo baabuurka amisom hase yeeshee uu ka hor yimid gaari kale kadibna isaga oo ka cararaya inuu foolkafool uu ugu dhaco gaariga kale uu gaariga rakaabka ah ku dhacay baabuurka amisom ayaa lagu yiri bayaanka amisom ka soo baxay waxa ay amisom sheegtay in shilkaasi uu dhaliyey dhimashada afar qof iyo dhaawaca afar iyo toban kale amisom waxa ay sidoo kale sheegtay in iyada oo kaashanaysa hay-adaha dowladda federaalka ah ay baaritaan ku samayn doonto dhacdadan ayna akhbaar dheeri ah ay soo gudbin doonto
habeen wanaagsan mar kale halka warbixinadii ku horreeyey iyo wararkaasiba ay idinkaga imaanayeen waa v o a washington dadweynaha dalka masar ayaa soo dhoweeyey xukun burinaya heshiis sanadkii lasoo dhaafay ee dowladda dalkaasi jasiiradaha istaraatiijiga ee badda cas ee ku yaala tiiraan iyo sanaafir ay ugu wareejinayso dalka boqortooyada sacuudiga wariyaha v o e da edwin yerenanion ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira waa kuwan wariyaasheena jacfar kukaay waa wariyahana jacfar kukaay oo inoo soo jeedinaya قد حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن
dadkii ku sugnaa howlka ay maxkamaddu ka socotay ayaa u sacbatumay xukunka maxkamadda sare ee masar ay ku diiday go'aankii xukuumaddu ay ku siisay sacuudiga jasiiradaha badda cas ku yaalla ee muddaba lagu muransanaa xukunka ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo ay dadku kaga soo horjeedeen waxa ay ugu yeedheen meerinta xukuumadda tahani jibaali oo hore u ahayd guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda garsoorka sare ee masar ayaa warbaahinta u sheegtay in xukuumaddu aanay xaq u lahayn inay go'aan ka gaarto arrimaha lagu muransan yahay مجلس الدولة في مصر يراقب السلطة التنفيذية وهو قضاء المشروعية هو اللي بيلغي القرارات الوزارية قرارات maamulka maxkamadda ayaa horey meesha uga saaray go'aamo ay dowladdu gaartay sidaasi daraaddeedna go'aankan ma noqonayo mid dhammaystiran ilaa inta ay ka ansixinayaan labada gole sharci dejin iyo garsoorka boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdilcasiis ayaa gugii lasoo dhaafay waxa uu booqasho ku tegay magaalada qaahira xilli xidhiirka dalkiisa kala dhexeeya wadamada darisku uu ahaa mid wanaagsan waxaanu qalinka ku soo duugay heshiisyo badan oo dhinaca ganacsiga ah iyo mid kaloo la xidhiira dhismaha buundo gooshta badda cas in badan oo ah dadka wax ka faallooda ee sacuudiyaanka ah ayaa gaashaanka ku dhuftay go'aanka maxkamadda masar iyagoo soo jeediya in xalka gaarista arrintan loo gudbiyo maxkamadaha caalamiga ah anwar ashaaqi oo horey xubin uga ahaa golaha sharci dejinta sacuudiga ayaa warbaahinta carabta u sheegay in go'aanka maxkamadda masar uu badankiisu yahay mid looga gol lahaa in lagu soo jito ra'yal caamka gudaha The situation is definitely going to deteriorate further. For the Saudi regime, there's very little they can present to their people as an achievement.
waxaa hubaante ah in xaaladdu ay ka sii darayso marka nidaamka sacuudiga la eego waxaa wax aad u yar ah waxa uu dadkiisa u soo gudbiyey ee la dhihi karo waa waxqabad la taaban karo gobol ahaan mowqifkoodu aad ayuu u sii liidanayaa marka gudaha la eegana ma jiro horumar dhab ah oo dhinaca dhaqaalaha ah sidaa daraaddeed waxay u baahan yihiin guulo yaryar oo la buunbuunin karo iyo in laga sheekeeyo dhul horey looga boobay ay dib ula soo noqdeen anwar ashaaqi oo horey xubin uga ahaa golaha sharci dejinta sacuudiga ayaa warbaahinta carabta u sheegay in go'aanka maxkamadda masar uu badankiisu yahay mid looga gol lahaa in lagu soo jito ra'yal caamka gudaha أنا أقول بأن المملكة العربية السعودية من بعض الحاجات التي تستطيع أن تقوم بها هي أن تحولها إلى si uu uga dhiidhiyo sacuudigu waxa uu kala dooran karaa in dacwadda uu horgeeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay amaba inuu u gudbiyo maxkamadda cadaaladda adduunka ee heeg sacuudiyaanku waxa ay ku adkaysanayaan in lahaanshaha jasiiradahaasi ay si kumeel gaara ugu wareejiyeen masar sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii si ay uga hortagaan weerar la filayey in israa'iil ay soo qaado ugu dambayntiina israa'iil ayaa gacanta ku dhigtay jasiiradahaasi kadib dagaalkii suweys sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii waxaana iyadoo laga duulayo heshiiskii camp david ee kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii jasiiradowkaha siinai uu si dhammaystiran gacanta dowladda masar ugu soo laabtay kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo siddeetankii
warbixintii uu waryaha v o e da edward yeranian uu kasoo diray qaahiro waxaa inoo soo jeedinayay jacfar kukaay oo jooga washington
haatanna turkiga ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaado ah in ninka lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii dhimashada badan dhaliyey ee habeenkii sanadka cusub ka dhacay goob lagu caweeyey oo ku taalla magaalada istanbul lasoo qabtay ben cali yildurim ayaa waxa uu sheegay isagoo kula hadlay wariyaasha magaalada ankara in booliisku ay su-aalo weydiinayaan ninkan ayna rajo ka qabaan in shaaca uu ka qaado dadkii sida dhabta ah uga dambeeya weerarkan oo ay ku dhinteen soddon iyo sagaal qof wariyaha v o e da ee haatanba istuudiyaha ugu welinaya nuur xasan nuur ayaa inoo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey ee arrintan ra-iisul wasaaraha turkiga bin cali yildirim ayaa xaqiijiyey xariga cabdulqaadir mashaaribof oo ay dowladda ku sheegtay inuu yahay ninka geystay dilka sagaal iyo soddon ruux oo habeenkii sanadka cusub lagu laayay kalaab ku yaallo magaalada istanbul Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan ve birçok argagixiyihii qurunka ahaa ee weeraray xarunta caweyska habeenkii sanadka cusub islamarkaana sababay dhimashada dad badan waxaa lagu qabtay howlgal ay ciidamada boolisku ka sameeyeen shalay magaalada istanbul hadda waxaa lagu wadaa su-aalo weydiin warbaahinta turkiga ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabo cabdulqaadir mashaaribof uu yahay ninka ka dambeeyey weerarkii istanbul guddoomiyaha istanbul wasib shaahin ayaa maanta sheegay in fare laga qaaday mashaaribof ay noqdeen kuwii laga helay goobtii uu ka dhacay weerarkii habeenkii sanadka cusub waxaa kale uu intaasi ku diray in ninkan oo asal ahaan ka soo jeedo dalka usbekistan uu tababaro ku soo qaatay dalka afghanistan kadibna uu soo galay turkiga bishii juun ee sanadkii labada kun lix iyo tobankii dadka loo qabta weerarkaasi ayaa waxa ay gaarayaan in ka badan afartan ruux oo ajnebi ah laakiin howlgalkii ay ciidamada amniga turkiga ku qabteen ninkan ayaa waxaa sidoo kale ay warbaahinta turkiga sheegeen in lagu soo qabtay saddex haween ah oo mid ka mid ah lagu sheegay inay tahay soomaali maxamed xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada wax ku bartay turkiga iminkana ku sugan magaalada gazianteb ee dalka turkiga ayaa v o e da uga warramay qaabka ay warbaahinta turkiga arrintan uga hadashay gabadha soomaalida warbaahinta hadal hayso waxay ka mid ahayd ilaa iyo afar qof oo ajnabi ah oo lala qabtay ninka ka dambeeya weerarkan sida warbaahintu sheegayso saddex dumar ah weeye mid waxay kasoo jeedaa waddanka senegal midna waddanka masar halka gabadh kalena lagu sheegay inay soomaaliya kasoo jeedo ilaa iyo hadda lama hayo wax muuqaalo ah oo laga soo duubay meesha marka laga reebo gabar sawir muujinaya gabar afrikaan ah oo loo maleynayo inay tahay midda waddanka senegal ka timid sida warbaahinta qaar ay qorayso waxa la leeyahay dhowaan ayay waddanka soo galeen waxa ayna ahaayeen dad u adeegaya ninkan guriga waxaa laga helay waxyaalo badan oo dumarku isku qurxiyaan cosmeticska u badan iyo kartoomo ukun ah sida la sheegayo sidoo kale waxaa la sheegayaa in laga helay lacago lacago qalaad ah sida lacagaha waddanka libiya iyo waddanka ciraaq weli war rasmi ah dowladda turkiga kama aysan soo saarin gabadhan soomaaliga ah ee warbaahinta turkiga weli war rasmi ah dowladda turkiga kama soo saarin gabadhan soomaaliga ah ee ay warbaahinta turkigu sheegeen in laga soo qabtay guriga ninkii ka dambeeyey weerarkii istanbul ee habeenkii sanadka cusub weerarkaasi ayaa waxaa sheegatay kooxda daacish ee ka dagaalanta dalalka suuriya iyo ciraaq aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo koobay
habeen wanaagsan dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyay halkaana ka soo jeedin doonaa wariyaheenna maxamed cabdi sandhere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan waxaa aqalka sanadka ee koongareeska maraykanka ka socda su'aalo la weydiinaya qaar ka mida golaha wasiirrada ee uu soo xulay madaxweynaha la doortay donald trump si ay xukuumaddiisa uga mid noqdaan dadkii hannaankan sida soka telefishinada ugala socday ayaa arkay in jawaabaha ay qaarkood bixinayaan ay ka duwan yihiin hadalladii donald trump uu ku sheegay intii lagu jiray ololihiisa doorashada intaynan haddaba u gelin waxa ay mas-uuliyiintani yidhaahdeen kuwaas oo laba ka mid aan idin maqashiin doonno bal aynu horta eegno taariikhda xaqiijinta golaha wasiirrada oo guddiyo hooseedya ka tirsan aqalka sare ay su'aale ka weydiiyaan sida ay xilalkooda u gudan karaan waa kan cabdidaahir ah oo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan magaalada dallas ee gobolka texas waad mahadsan tahay maxamed barnaamijkan lagu soo dooranayo wasiirada madaxweynuhu soo doortay ee lagu xaqiijinaya markaa ay dowladdiisa matalaan markii ugu horreysay waxaa la bilaabay kun iyo toddoba boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii madaxweynihii waktigaa jiray ee la odhan jiray george washington ayaa bilaabay confirmationka noocaas oo kale ah waxa micnuhu ay tahay un wasiir madaxweynuhu dadku soo doortay in congresska amba aqal aqalka la yidhaaho senatka oo la ogaado dadka ay soo doorteen waxyaalaha ay ku sugan yihiin iyo inay magaranaysaa laga weydiiyo siyaasadda dowladda cusub ee hadda soo gelaysa ee madaxweynuhu wataa siday noqon doonto waa waa xaqiijin la xaqiijinaya in dadweynaha laga ilaaliyo in qof qaldan uu ka soo galo markaa dowladda soo galo intii ololaha doorashada lagu jiray donald trump waxa uu sheegay inay aragti wanaagsan tahay in ruushka xidhiir wanaagsan lala yeesho arrintaas oo dhaleecayn xoog badan uga keentay dimuqraadiga iyo weliba xubno muuqda oo jamhuuriga ka mid a hase yeeshee rex tellerson oo mr trump uu u soo xulay inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda isaga naftiisuna xidhiir ganacsi oo muuqda la lahaa dalka ruushka ayaa sheegay hadal u muuqda mid ka duwan kii donald trump uu ku sheegay intii ololaha doorashada ku jiray
meeshii iskaashi ruushka lagala yeelan karo oo danta guud ku xidhan sida yaraynta khatarta argagixisada caalamiga ah waa in aan meelahaas eegnaa meeshii aan isku diidannahay waa in aan ku adkaanaa in aan difaacno danaha maraykanka iyo xulafadeenna ruushkana waa in falalkiisa lagu xisaabiyaa dhinaca arrimaha nato donald trump waxa uu sheegay in gaashaanbuurtu ay baali noqotay kharash badanina uu maraykanka kaga baxo waxa uu intaasi ku daray in dalalka ku jira ay la baxaan kharashka ku baxaya difaacidooda hase yeeshee jenaraal james mattis oo madaxweynaha la doortay uu magacaabay xogeyaha gaashaandhigga ayaa markii uu sanadka hortegay sheegay in ruushka uu ku dadaalayo sidii uu u furfuri lahaa nato loona baahan yahay in gaashaanbuurtu ay ahaato mid aad u adag
aragtidaydu waa in ummadaha xulufada leh ay yihiin kuwa tanaadaya kuwa aan xulafada lahaynna aynan tanaadaynin marka waxaan arkaa in aan sii ilaalinno xidhiirka ugu adag ee aan neto la yeelan karno hadalkaas general mattis iyo kii hore rex tillerson oo labaduba ka soo horjeeda hadaladii madaxweynaha la doorto trump uu sheegay intuu lolaha ku jiray ayaa sida dadka siyaasadda falanqeeya ay u arkaan aan mar kale weydiiyey cabdi daahir aaye ah oo arrin weeyaan jagooyinka badan ala buuxshay madaxweynaha buuxiyaa waxa weeyaan ilaa kun iyo afar boqol oo jago laakiin kuwa had iyo goor mara sanadku waxa weeyaan waa ilaa shan iyo toban ilaa dhowr iyo labaatan qof wiigii lasoo dhaafay ayay bilaabantay ansixintaasi iyo dhegeysigaasi waxaad dareemaysaa in madaxweynuhu wuxuu electionka kusoo galay ama uu ka hadlayay markuu doorashada soo socday iyo waxa nimankan ay ku jawaabayaan ay waxoogaa isyar khilaafsan yihiin taasina waxa weeyaan in iyag isaga iyo madax iyo wasiirkiisa markaa madaxweynihii wasiirkiisa dib iskugu noqdaan oo waxay ka maaraysii weyda markaad ay ay dadweynaha ula yimaadaan trump wuu ka yar duwan yahay madaxweyneyaashii kale waxaad moodaa inuu gooni u socdo dadku diraya ama dadka wasiirka u noqonayaana ay ku hadlayaan luqad kale laakiin ugu dambays dee hadalkiisunbaa soconayo madaxweynaha isaga ah wasiiradiisu waa la taliyaal waxay u sheegayaan un siyaasaddan uu wataa inayna hagaagayn amba ayna soconayn laakiin go-aanka ugu dambeeya madaxweynaha ayaa leh su-aasha ugu dambayseen cabdi aayo weydiiyey ayaa ah sida ay u dhacayso ansixinta wasiiradan uu soo xulo madaxweynaha markaas xilka qabta guriga sanadku wuxuu leeyahay guddi hoosaad kala duwan buu leeyahay guddi hoosaadyo ha wasiirka markaa la rabo markaa in in la xaqiijiyo aqoontiisa iyo garashadiisa iyo halku kasoo jeedo kasoo qaado kale guddida waxbarashadoo kale ama guddida xiriirka dibadaha oo kale xiriirka dibadaha oo kale waxay iyagu su-aalaha weydiin doonaan wasiirka arrimaha dibadda waxaa la weydiin doonaa halka siyaasadda maraykanku hadda ay jirto halkay u socoto wuxuu ka qabo su-aasha su-aalahaasaa la weydiin doonaa intuuna markaa una sanadka iman ninkaa wasiirkai waxaa lasoo ogaanayaa inuu marka hore inuu xaq u leeyahay inuu meesha yimaado waxaa lasoo ogaanayaa xoolihiisa waxaa lasoo ogaanayaa inuu canshuurta bixiyo waxaa lasoo ogaanayaa inuuna dembiile ahayn waxaa kaloo la ogaanayaa inuu inuuna ahayn maxaa la yidhaha inuuna xiriir la lahayn dawlado kaloo adduunka ah marka sanadku markii ay su-aalaha weydiiyaan waxaa laisla garanayaa ninkan in la la baasiiyey iyo in la soo celiyo oo kabacdina loo diro sanadkii weynaa oo markaa u boodgarayn doona boqol kiiba koob iyo konton koob iyo konton cod sanadku waa boqol qof weeyaan koob iyo konton qof hadduu codkooga helo wuu ku baasaya wuu dhaafaya marka waa la ansixinayaa hadduu ku dhaco se dib baa loo celinaya maalmaha soo socda ayaa la filayaa in sanadku uu codeeyo xogeeyayaasha toddobaadkan su'aalaha la weydiinayey si madaxweynaha la doortay trump uu u gudagalo howlihii loo doortay si maser trump uu u gudagalo howlihii loo doortay oo si rasmi ah uu xilka aqalka cad u qaban doono jimcaha inagu soo socda dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay guddi hoosaadyo ka tirsan aqalka sannadka oo su'aalo weydiinaya xubnaha ka mid noqon doona xukuumadda donald trump ee jimcaha toddobaadkan xilka la wareegaysa intaan barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da maxamed cabdixasan sandheere oo nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha maraykanka halka aad kala socoteena dhegaystayaal waa v o a markaana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey waryaheena jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku qaadaa dhigayno faa'iidada ay u leedahay kulanka safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya uu la yeelanayo soomaalida maraykanka sidaa aad horay idaacadda v o a uga dhegaysateen safiirku waxa uu kulamo gaargaara kula yeeshay soomaalida magaalada seattle washington ee galbeedka fog ah magaalada minneabolis ee ku taalla bartamaha galbeedka dalkan iyo weliba magaalada colombos ohio oo iyadana ku taalla bariga dalka maraykanka dooda maanta waxaa igala qayb qaadanaya maxamuud sheekh xasan oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha magaalada colombos ee gobolka ohio iyo weliba siciide faarax shaaciye oo ka mid ah soomaalida firfircoon ee magaalada minneabolis ee gobolkaasi minnesota ugu horreyna waxaa dooda qaadatay siciide faarax shaaciye sidaan la soconno safaaraddu waxa uu u joogaa waa wadankii soomaaliya dabcan dad way u arki karaan inay faa'iido ugu jirto laakiin aniga shaksi ahaan waxaan aaminsanahay wadankii soomaaliya inay dhibaato badan ay ka jirto wacyiga iyo realityga waxaa dhulka yaala dhibaato ah ee ka jirana waxaa u dhuunduleela oo si fiican ula socda dadka degan meesha degan marka aniga waxay igula qurux badan bannaan lahayd in more time uu ku dhumiyo dadkii uu yani mas-uulka ka ahaa sidaas ayaa aniga ay igula qurux badan tahay aanan u arkaa inay faa'iido badan ay ka heli karto sababtoo ah dadkeenan hadda dibadaha jooga haddaan kasoo qaado anigu reer minnesota ayaa nahay waxaan ahay qof nolol wanaagsan haysata qof wadankan aan uga baahnayn cidna waxna uga baahnayn ee sharci leh ee wax alla waxay u baahatana yani ayadu gaari kadha ama samaysan kadha haddii fikrado yani u baahan in dadkii oo kaleeto wax looga qabto ama uu fikrado qaasa u baahan yahay waxay igula qurux badnaan lahayd inuu shakhsiyaad gaara uu la kulmo laakiin inuu ku dhex wareego marba magaalo tago oo oo waxay koley ani waxaan u arkaa inay yani ka leexinayso waxyaalo badan oo uu u qaban lahaa dadkii realityga loogu doortay waa tahay maxamuud sheekh xasan waad maqlaysaa waa mahadsan tahay eh, jaamac walaashay waa kaga aragti duwanahay arrinka waaqica hadda jiro marka loo fiiriyo safiirku safiirka maraykanka soomaaliya u fadhiya weeye laakiin waxaa bays u ahoo hadda uu fadhiyaa nairobi oo asaga laftigiisa safiirka ayaa wuxuu yahay laaji eh, ka ka mid eh, dadka jaaliyadda inuu marka mar marba jaaliyad la kulmo maadaama jaaliyaddii asaga ka mid yahay oo isku dhex jiro dantaa qasbayso midda labaad eh, anigu halkan columbus ohayaan ku suganahay safiirku waa eh, nala kulmay oo caradaanbu yimid waxaa kuu soo baxayso in uu ku qasban yahay safiirku inuu la kulmo jaaliyadaha eh, dibadda joogta iyo aqoon-yahaniinta iyo ardayda si uu oola socdo xogta wadanka eh, maadaama uusan hadda ku sugnayn baysna uusan u ahayn muqdisho oo uu nairobi eh, bayskiisa uu yahay saciida maxamuud waxa uu leeyahay faa'iido ayaa dalka soomaaliya ugu jirta in safiirku uu la kulmo jaaliyadaha soomaalida ee maraykanka khaasatan iyo kuwa nairobiba marka adigu maxaad ku diidaysaa arrintaas En, walaal en, yani fikirkaas waa fikir ay- wa- walaal uu qabi karo laakiin aniga shaksi ahaan waxaan aaminsanahay anagu waxaanu nahay soomaali dadka ajnabiga ah ee wadanka hadeertaan ya- waa arka dad firka ingiriiska muqdisho ayuu joogay nimanka cadaanka ahe ee u fadhiya en, amazon iyo kulli soomaaliya ayay qofkii marka haddii ay ay yani wacyigii realitigii jiray wax lama bedeli karo haddii qofku uu banaan ku meereysto waxa saxda ee jira waxa waaye n g o ya hadday noqoto mid kasta base wuxuu kuleeyahay soomaaliya ayuu kuleeyahay En, marka aroontika taas inay qayl noqonayso waxaan u malaynayaa realityga iyo wacyiga jira waxa uu yani lo- loo dhunduleeli karaa oo realityga ogaan karaa oo baahida jirta la soo gudbin karaa qofku markuu meeshii joogo ani haddaa maanta ito aad iiga soo waranto soomaaliya ma ogi realityga marka laga tago in eh, xog urursi uu ula kulmo jaaliyadaha dibadda khaasatan jaaliyadda soomaaliyeed ee maraykanka degan maxamuudow adigu maxaad isleedahay faa'iidooyinka kale ee soomaaliya ugu jiri kara way ka mid yihiin waxaa xusid mudan safiirka markuu halkan jaaliyadda la kulmay oo la iswaraystay oo isla casheeyey oo wakti badan uu la qaatay qof wuxuu ahaa aad een, u cadcad wuxuu rabane meesha ka sheegay jaaliyadda u sheegay soomaaliya inay dib u dhismato Waxa- waxaa xusid mudan inuu yahay ma- een, safiirkii koobaad eh, muddo labaatan iyo shan sane kadib oo uu ku cusub yahay eh, saaxadda xiriirkan diblomaasiyadeed oo maraykanka iyo soomaaliya dhex marahaya oo arrin ay cusub ay tahay faa'iida ugu jirta marka waxay tahay in nation ahaan nationka maraykanka iyo soomaaliya uu isku xiro soomaalidu eh, western countrieskan waa usoo dhooftay oo caradan bay joogtaa eh, aqoon-yahanadoodii iyo een, dadki miidiisii dibadda inta badan joogaan dadkii wax kusoo bartay soomaaliya eh, oo experience ka lahaa kuwa madaxda ka noqonaya soomaaliya oo u noqonaya mar walbo na waa ayaga saciide faarax shaaciye eh, maxamuud waxa uu taabtay qodobo uu isleeyahay waa faa'iidada soomaalida ugu jirta in safiirku uu la kulmo qurba joogta soomaaliyeed khaasatan soomaalida maraykanka miyayse kuu muuqan adiga walaalo waxa uu taabtay dhowr arrin oo aada u muhiima En, waxa uu ka hadlay qurba joogta waxa ugu badan ee hadda xildhibaanada ku jiro kale marka la fiiriyo inay yihiin qurba joog maxay tahay isaga arrinta u diidaysa hadday qurba joogtiiba wasiiradii ka mid yihiin oo madaxday ka mid yihiin oo ay wadankii joogaan ta aanu ma fahmin ha waa mid arrinta kale oo aadka u muhiimka ah ee meesha taalana waxa waaye anigu xataa iska dhaaf asaga waxaan dhaleecaynayaa dadka qurba joogta ah ee boorsada inta halkan ka qaatay soomaaliya tegey yidhi waxaan noqonaynaa wasiiro iyo waxaan noqonaynaa madax oo lacag ku kala galanaya wadankii taas laftirkooda ayaan dhaleecaynaya ugu dambayntii waxaan haye soco eh, maxamuud qodobkaasi intaana ka bixin wax yar baan eh, jaamacu rabay inaan iftiimiyo Eh, sufrada ama safiir safiirada caalamka iyo madaxda dibadda ka imaato markaa muqdisho tagto waad og tahay oo intooda badan waxay ku xaraysan yihiin ama ku xirxiran yihiin meel xalana la yidhaahdo oo dad ajnabi ah ay waardiyeeyaan oo bulshadii soomaaliyeed waa ka go-an yihin duruufo amni awga safiirka waxaa marka isweydiin mudan markuu joogo nairobi ama halkan columbus uu joogo oo xaaladii waddanka ogaan karo oo nin kastoo aqoon-yahan hoos rabo uu la kulmi karo oo ardayday soomaaliya uu la kulmi karo iyo inuu xalana ku xirnaado oo nin ugandhays ah ama ciidan ajnabi ah ku gadaanaado oo waxa keliya ahoo xiriir ula yeelan kara ay tahay qof mas-uul ah sida madaxweynaha oo kaleeta ama ra-iisul wasaaraha oo kale iyo qof lasoo baaray oon xoog badan hayn labada duruufood baa shaqaynaya labadaa duruufood waad mahadsan tahay waxaan ugu dambayn siinayaa siciido faarax shaaci ها ها waxaa yani waa very interesting waa gow arrinta uu taabtay laakiin aniga still meeshan taagan aan ku sheegaya arrinta taalaayo ma aha nin eh, yani inuu eh, ambasadoorku isa baxo soomaaliya fadhiisto xalana ku xirnaado haddii cid lala kulmaayo ya dadka soomaaliya jooga soomaaliya xamar bes ma aha soomaaliya waa wadan weyn ma fahantay dad badan oo waxbartay oo waaye araga oo wadanka dhexdiisa jaamacado uga baxay oo wadanka ku noolaa oo waxaa jooga waaqicin garanaya ma aha intuu baxo inuu yani meel uu meel yani xalan oo kaleeto u fadhiisto ma aha waa inuu la kulmaa oo barnaamijyo la diyaariyaa laga diyaarinayo dadkii een, een, wadankii joogay ee oo uu ka qayb geli karo yani anigu muu arko intuu tago inuu meesha dhex dega wa muhiim ma aha waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadiinaba waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna maxamuud sheekh xasan iyo siciido faarax shaaciye mar kale waa idiin mahadcelinayaa waa adaa mudan waalka adaa mudan walaalo intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu eg xubintii dooda gaabneed ee maanta oo aanu ku faaqidaynay faa'iidada ay soomaaliya u yeelan karto kulanka uu safiirka soomaaliya u fadhiyo maraykanka uu la kulmo soomaalida maraykanka ah waxaa igala qaybgelayey maxamuud sheekh xasan oo ku sugan magaalada colombos iyo weliba siciido faarax shaaciye oo reer minneabolis ah tan iyo inta aana dood kale ku kulmaynana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
waa hagaag doodaasi gaaban iyo jaamac buule jaamac intaasi haddaan kaga gudubna haatanna ku soo dhowaada codka baxsan ee cumar shoole
tacliintiian baranayo buugii tuuro dumaatidii jacaylka wadnahalay durqe tacliintiian baranayo buugii tuuro dumaatidii jacaylka wadnahalay durqe oydaho oydaho waxaad tirahdaan waxaad tirahdaan waxaad tirahdaan waxaad tirahdaan waa tahniya towlane tabtiiqaysku waashaan ahaan taagane niman tabarlaay maana hootostame tabtiiqaysku waashaan ahaan taagane niman tabarlaay maana hootostame taliyaoo taliyaoo tarudirataan jeclaa taliyaoo taliyaoo tarudirataan jeclaa waxaad tirahdaan waxaad tirahdaan waxaad tirahdaan waxaad tirahdaan waa tahniya towlane waxaad tirahdaan waxaad tirahdaan waxaad tirahdaan waxaad tirahdaan waa tahniya towlane
codkaasi cumar shoolle iyo heeskaasi taar uu diro taan jeclaa idaacaddeenii habeennimo ayaan kusoo gebagabaynaynaa nuur xasan nuur buqaar iyo anigoo asaare cabdi axmedba waxaan idin leenahay intaynu berrito ismaqlayno lixda iyo barka afrikada bari marka ay tahay iyo sidoo kale barnaamijka idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada oo kowda iyo barka inta ka horraysa nabadgelyo
waydinkuugayayalayga tegino tollaydaydaagiyo waxaan tabanayo waydinkuugayayayalayga tegino tollaydaydaagiyo